subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha februarina waa saddex iyo toban sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saakana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayna idaacaddeenna saakana waxaa ka mida dadka ku nool deegaanka kulaal ee gobolka sool oo ay haysato xaalad biyayari kadib markii halkii ceel ee ay lahaayeen uu jabay wallaahi waxa la yidhaahdo qayladhaan baa la diray iyo waa la hadlay waxaan u malaynayaa qiimo ma samayso waxa qiimo sameeya in bila'aadamnimadu shaqayso oo laga war helo meesha xaaladi ka jirto si loo caawiyo waxaad kale oo aad maqli doontaan nin soomaali ah oo u tartamaya doorashooyinka baarlamaanka midooda yurub waraysi ayaan idinkaga haynaa madaxda warbaahinta puntland oo ka cabanaya in xukuumadda cusub ay ka hor joogsatay wararkii ku saabsanaa guriga madaxtooyada ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii iyo caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa inay is-casisho ugu baaqay ilhaan cumar oo xubin ka tirsan aqalka hoose ee koongareeska maraykanka kadib markii ay isniintii raaligelin ka bixisay hadallo ay qortay oo loo arkay inay dadka yuhuudda ka soo horjeedaan ilhaan ayaa raaligelintan bixisay kadib markii xubnaha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriguba ay si baahsan u dhaleeceeyeen madaxweynaha ayaa talaadadii shalay warfidyaenada u sheegay inay raaligelintii ilhaan cumar ay dhantaalnayd waxaana intaasi ku daray in raaligelintaasi ayna waxba ka ahayn trump ayaa ugu baaqay inay koongareeska iska casisho amaba ugu yaraan ay ka baxdo guddi hoosaadka arrimaha dibadda oo ay hadda xubin ka tahay
ninka sida weyn uga ganacsan jiray daroogada ee u dhashay dalka mexico hoken elchabo guzman ayaa lagu helay dembiyo lagu soo eedeeyey oo ah in uu daroogo u safri jiray dalkan maraykanka guddi xeerbeegti ah oo ay maxkamad ku taalla magaalada new york u saartay dhageysiga dacwado toban ah oo lagu soo oogay ayaa muddo lix maalmood ah oo ay kiiskan ay ka doodayeen waxay talaadadii shalay isla garteen in uu dembiile yahay elchabo ayaa waxaa laga yaabaa in lagu xukumo xabsi daa'in waxaana taasi ay soo gabagabayn doontaa awoodihii uu ku lahaa kooxda gaangistarada sinaloya ee ka ganacsata daroogada dacwada ogayaasha maraykanka ayaa ku eedeeyay ninkani inuu maraykanka soo geliyey daroogo tiro badan intii u dhexeysay bilowgii siddeetanadii ilaa laga soo qabtay sanadkii labada kun lix iyo tobankii ka hor inta aysan dowladda mexico ay markaasi usoo gacan gelin maraykanka sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington mas-uuliyiinta warbaahinta madaxa bannaan ee puntland ayaa cabasho ka dhana dowladda cusub ee hogaamiyo siciid cabdulaahi deni u gudbiyey ururka suxufiyiinta puntland cabashada ayaa ku saabsan in dowladdu ay ka hor istaagtay in si madax bannaan ay u helaan wararka madaxtooyada warbixintan waxaa magaalada garowe kasoo diray waryaheena nuux muuse birjeeb suxufiyiintan cabashada ka dhanka xukuumadda deni u gudbiya ururka suxufiyiinta ay ku midaysan yihiin emab ayaa ah dhammaan madaxda warbaahinta madaxa bannaan kuwaasoo ka cabanaya is-hortaag lagu sameeyey helitaanka wararka dhanka madaxtooyada sida uu v o a u sheegay maxamed deeq cabdalla agaasimaha warbaahinta s b c isagoo jooga magaalada garowe
hadda saxaafadda maadaama laga hor istaagay helitaankii wararkii madaxtooyada labadii dhacda ugu dambeeyey magacaabistii iyo tii dhaarinta oo loo sheegay in aysan acces u helen inay yimaadaan xarunta oo ay duubtaan waxay saxaafaddu gudbisay dareen la xiray in arrintaas ay cabasho ka tahay ururka suxufiyiinta puntland ee mab ayay u gudbisay cabashada waxaan rajeyna xafiiska madaxweynaha ay gaarto jawaabta laga helo xafiiska madaxweynaha iyo wadashaqeynta warbaahintu ay yeelan karaan kadib baa saxaafaddu dib isugu iman doontaa oo laga wada hadli doonaa sida laga yeelayo wada shaqayntaas marka runtii arrintani waa arrin aan sax ahayn xeerka warbaahinta puntland ee baarlamaanka puntland iyo madaxweynaha puntland ba ay seexeen wuxuu xaq noo siinayaa qodobkiisa saddexaad firqada toddobaad inaan xaq u lena inaan helno galaangalan u yeelano xogaha dowladda iyo tan gaarka ahba marka arrintii aad muddo ina meesha kasii baxayso oo waraadan goobjoog u ahayn baahi lagu leeyahay taasina suurtagal ma aha marka ilaa aan helno waraan goobjoog u nahay saxaafaddu way ku adkaanaysaa waraysan goobjoog ahayn inay tabiso dadka u sheegto waayo uma sheegi karto dadka waxaysan iyagu goobjoog u ahayn aysan xaqiiqada ogeyn kulamo joogto ah oo ay suxufiyiintu lahaayeen ilaa shalay ayay ku qodobeeyeen arrimo badan oo haddii ay sii socdaan meesha ka saaraya madax bannaanida saxaafadda
ilaa hadda go-aan rasmiga ma jiro waxaan soo gudbinay keliya qodobo cabasho ah oo taariikhaysan oo sheegaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey inaanan warbaahinta la siinin muhiimaddii ay lahayd oo ah inay bulshada dadka gaarsiiso si gaar warbaahinta gaarka loo leeyahay baan ka hadlaynaa oo dhan oo u muuqanaysa in fursaddii warbaahinta hadday meesha ka baxdo shacab badan baa ku taxan oo wararka ka hela martaas hadday meesha ka baxdo waxaa lumaya in warbixinadii iyo wixii dowladdu baahinaysay shacabka ay ku yaraatay gaaritaankooda suxufiyiinta ayaa aaminsan in tallaabadan ay tahay mid lagu joojinayo in saxaafaddu ay si madax bannaan u hesho xogaha dowladda ibraahim muuse dahraan agaasimaha telefishinka r t n oo u waramay v o a ayaa dhankiisa tilmaamay in haddii arrimahan ay dowladdu wax ka bedeli weydo ay madaxda saxaafaddu qaadanayaan go-aan kale nuux mase aad baa u mahadsan tahay arrintaa walaalkii maxamed uu sheegay waxaan ku xoojinayaa keliya durba waxaa bilaabatay in si kale loo bedelo hadalhaynta amaba dareenka ay suxufiyiintu ka muujinayaan arintan soo korortay oo udhexaysa iyaga iyo madaxtooyada taasoo la xiriirta inaan warbaahinta loo yeereynin oo wararka aysan u madax banaanayn la leeyahay waa laidiin soo duubaya waa laidiin soo diraya waxaan rabaa sida loo bedelay dadka qaarkii ah in gacmo kale ay ku jiraan amaba siyaasiyiin ha ahaadaan amaba muxuu ahaa murashaxiin hore ha ahaato ama cid kale ha ahaato sida loo bedelayo hadalka inuusan ahayn inaan nahay dad muwaadiniin ah oo muxuu aha warbaahin madax bannaan ka shaqeeya waxyaabaha xaqa iyo xuquuqda ay u leeyihiinna garan kara mas-uuliyiinta mas-uuliyadda dalka muxuu ahaa ka saaranna garan kara dalkana usoo u adeega oo muxuu ahaa si wanaagsan ugu adeega aan ahayn dad si qaldan u isticmaala mihnadda ama qalabka marka ay sitaan in waxaan jeclaan lahaa la fahmo waxa warbaahintu ay ka cabanayaan ama aan ka cabanayno taasi oo ah runtii markaad tahay wariye warbaahin dowladeed ka shaqeeya iyo markaad tahay wariye madax bannaan kala qaab weeye tusaale haddaan usoo qaat wasiiradii la dhaarinayay madaxtooyada adoo anoo madax bannaan runtii waxaa ii furan inaan baaro afartan iyo sideedii wasiir ma ku dhanyihiin meesha ma joogaan suurtagal ma tahay in wasiiro maqan yihiin haddii ay maqan yihiin sababtay ku maqan yihin maxay tahay anigu waa ii banaanta inaan baarista noocaasi sameeyo lakiin haddaan warbaahinta dowladda ka shaqeynayo waa un in muuqaalka ii muuqda aan si wanaagsan u qabtaa kadibna aan bulshada u baahiya marka baarista ama helista xogta dhabta ah ayaa muhiim ah taasna way midda aan anaga ka doodeyno dhinacyada dowladda mis aragteenoo ma u gudbiseen cabashadan weli wax maaragtay aan gudbinay ma jirto aan ka ahayn maadaama anagu urur aan leenahay gudoomiye leenahay xoghayn leenahay marka hore cabashada in aan u gudbino gudoomiyahana oo marka kadibna ay noqoto in asagu uu la wadaago xukuumadda wixii intaa wixii ka dambeeya ayay noqonaysaa inaan go-aan qaadano maadaama suxufiyiintu ay sheegeen in dhacdooyin fara badan toddobaadkan gudihiisa ay dhaceen oo lagu hor istaagayo shaqooyinkooda tallaabada tan xigto aad qaadaysaan maxay tahay
runtii haddii cabashadiina ay dowladda kasoo jawaab weyd taasi waxay noqonaysaa in laysugu yimaado fadhi oo go-aan rasmiya la qaato taasoo ah hadda hadday dowladdu maarantay oo ay ka maarantay warbaahinta madax bannaan in warbaahintuna ay joojiyaan wada shaqeynta dowladda waa intaa un nuux muuse birjeeb v o a garowe nuux aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa inaan la xidhiidhnay mas-uuliyiinta xukuumadda puntland hase yeeshee ay ka gaabsadeen inay arrintan ka jawaabaan marka ugu horreysay ogolaadaanna aanu idiin soo gudbin doono aragtida dhinacooda halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington
inta badan dalalka ku jira ururka midooda yurub ayaa waxaa ka bilowday ololaha doorashooyinka baarlamaanka ee ururkaasi midooda yurub kaas oo lagu wado in ay qabsoomaan inta u dhexaysa saddex iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka bisha may ee sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka shacabka ku nool dalalka ku bahoobay midooda yurub ayaa soo dooran doona dadkii u matali lahaa baarlamaankaas soomaalida farkutiriska ah ee doorashadaasi u tartamaysa ayaa waxaa ka mid ah cabdulaahi xasan dhaqaalo oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada katrinholm ee dalka sweden khadka telefoonka ayuu igugu waramay
anigoo ah cabdulaahi xasan oo ku magadeer dhaqaalo waxaan deganahay magaalada layihahda catrin holom ee dhacda bartamaha wadanka sweden waxaan ka tirsanahay social demoqraadiga oo ah xisbiga ugu weyn wadankan marka la fiiriyo keli keli waxaana ku biiray sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii afartii sano oo ugu dambeysay oo doorashadii hadda labada kun iyo sideed tobanka ka horreysay waxaan ka waxaan soo galay oon ku guulaystay inaan noqdo qofka sagaalaad ee soo fadhiista golaha deegaanka ee magaalada catrin holm sababta un tartamaya waxay tahay gobolka aan deganahay ayaa ii magacaabay ama ii doortay inaan noqdo qofka u matalaya gobolkan oo ka qaybgeli doona doorashada guud ee wadanka oo loo tartamayo baarlamaanka yurub waa gartay marka ma xisbiga kusoo sharaxday mise tartana u gashay in aad musharax u noqoto si aad doorashooyinka uga qayb gasho midooda yurub xisbiga ayaa isoo sharxaday oo xisbiga ayaa i weydiiyey inaan doonayo inaan maaragtay ay ii shar inay ii sharxaan tartanka doorasho yurub marka maxay tahay muhiimadda doorashada baarlamaanka yurub
baarlamaanka yurub waa doorashada marka la fiirsho doorashada dimuqraadiga adduunka ka jirta waa midda labaad waa doorasho ka dhici doonta yurub oo dhan oo wadan walba uu ku dooran doono qofkii u matali lahaa golaha baarlamaanka ee yurub waa gartay marka ololahaada doorashada goorma ayuu bilaaban doonaa mar haddii doorashooyinka ay dhici doonaan bisha may
liiska waxaa la soo saaray kowda febraayo sanadkan xoogaa waa bilaabatay laakiin xoogeeda waxay bilaabanaysaa kowda abriil waa garta marka adiga maxaa ku geli doontaa ololahaada doorashada oo aad rabtaa in aad kusoo jiidato dadka kuu codeyn doono
saddex shay ayaa muhiim oo ah inaan maaragtay ka shaqeeyo haddii ilaahay uu ii saamaxo inaan kama ka mid noqdo baarlamaanka yurub tan koowaad oo ah xuquuqda ay leeyihiin dadka shaqaalaha ah taas oo ah qof walba oo shaqeeya inaanan xuquuqdiisa lagu xadgudbin oo la ilaaliyo xuquuqda uu leeyahay qofka shaqaalaha ah tan labaad waa tan ah soo galootiga ama qaxootiga ama ajaanibka in la helo xeer munaasab ah oo dadka qaxootiga ah ay maaragtay ay yurub yeelato oo wadajir ah si loo yareeyo dhibaatada hadda ka dhacaysa badda oo soomaalida iyo maaragtay ajaanibta ka imaaneysa africa ay ku dhamaatay badda kan saddexaad oo ah cimilada sida aad ka warqabto maaragtay cimilada adduunku way isbedeleysaa waxyaalo badan baana sabab ah in laga shaqeeyo sida loo badbaadin lahaa jiilalka soo socda dhanka cimilada waa gartay marka waxaa soo hadal qaaday soo galootiga ama dadka muhaajiriinta ah maxay kaa filayaan dadka soomaalida ah in la helo xaqsoor in la helo qof walba oo ajaanib ah in la maaragtay dacwadiisa la fiiriyo oo dacwadiisa si xaqa go-aan looga gaaro sweden soomaali badan ayaa degan sidee uga warqabtaa maadaama aad tahay nin siyaasi ah muddo badanna kusoo jiray siyaasadda sweden
laba shayba waad ku ogaan kartaa adiga oo maaragtay booqda maaragtay halka ay maaragtay jaalidaha soomaaliyeed ka jiraan oo aad xogtooda raadiso oo aad ogaato waxa ka maqan ood ogaato maaragtay baahida ay qabaan tan labaad oo ah in shacabka dhibaataysan ayagana ay kula soo xiriiraan oo aad maaragtay dhibkooda inta aad qaado aad geyso golaha looga doodayo looga maaragtay looga taliyo dad
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xasan dhaqaale oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada katrina home ee dalka sweden kana mid ah musharaxiinta u ordeysa doorashooyinka baarlamaanka ee midooda yurub oo u matali doono magaaladaasi waxaana uu igu waramayey khadka telefoonka
subax wanaagsan markala dhegeysta dhammaantiinba haatanna gobolka sool wararka ka imanaya deegaanka kulal ee gobolka sool ayaa sheegaya in deegaankaas ay biyola'aan darani ka jirto mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in riigii ceelbiyoodka deegaanku u jabay taasina ay keentay in xoolo deegaanka ku noolaa ay dhintaan dadka deegaanka ayaa diraya qayladhaan ku aadan wax ka qabashada arrintan wariyaha v o eda magaalada laascaanood ayaa arrimahan ka waraystaya cabdiraxmaan xasan maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka
cabdikariinow wuxuu fadhiyaa ceelkii caawa ku toban habeen wax cida ama wax xoola ah oo intaas joogay magaalada iyo wixii ku noolaana way ka kala carareen marka ceelka uu jabona xaaladaha dhaca ee ugu khatarsan waxaa ka mid ah xooluhu waxna waa xoolo dib leeyihiin waxna waa xoolo meesha iskaga nool oo ceelkaa caba wixii aan cidi lahayn way baktiyeen oo haraadkii maaragtay wuxuu sababay inay dee dayac u baktiyaan marka biyo-la-aantaasi saameynta iyo ceelkaa jabay xoolo intee lag baa maalintii ka cabi jiray ceelka deegaanka kulaal deegaankani waa deegaan aada u ballaadan oo dhul badan looga soo arooro sidaa darteed waxaa dhacday in deegaankii uu noqdo meel aan biyo lahayn nolosha bili-aadamkuna waxay ku tiirsan tahay ama ay ku taagan tahay waa biyaha ceelkani wuu fadhiyey tobankaa casho xaaladiisuna aada bay u adag tahay codsiga waayeelka waxgaradka iyo deegaankuna wuxuu u badan yahay sidii biyo loogu raadin lahaa dadka iyo duunyada
deegaankiina waxaa jira dad badan oo reer guuraaya oo deegaano kale kasoo hayaama halkaa yimid bal ka waran iyaga xaalada biyola-aanta ay riiggaas jabay siduu u saameeyey xaaladda nagu sii adag haddaanu deegaanka nahay waxa weeye dadka kasoo guuray dhulka aadka u fog waxaa laga soo guuray sidaa dee dhulka runtii waa la kala yaqaanaa xeramooli deegaanka oo gobolka karkaara deldeshi ceeley carmo sida highland looga soo guuray yakayaka sheerbi runtii waxaasoo dhan markii laga soo guuray waxaa dhacay de in deegaankii laysugu yimaado iyada oo ay qasbayaan dhulka daadka leh ee maanta marka cabdiraxmaanow marka laga hadlayo xaggee biyo ugu dhow dadka deegaankaas kulaal maadaama aynu ognahay kulaali inay u dhexayso gobolada sool iyo sanaag biyaha waxa ugu dhow oo hadda dee booyaduhu ay biyaa waxa lagu noolyahay waa booyado booyadana dee kuma filna xoolo oo deegaanku waa deegaan aada u badan laguna soo guuray waxaa markaa dhacday dadkii soo guuray iyagoo dadka markii horeba u dhaamin jiray oo dadku biyo dhaamis ahaayeen ayaa hadeerna waxay gashay xaaladaanay ka bixi karin oo ah in xoolihiina loo dhaamiyo hadday geel tahay haddii ay adhi tahay iyo hadday dad tahay fuustada biyaha markaa deegaankaasi imisaa laga siinaya hadda qiimahu waa imisa foostadu markii hore halkay shan dollar lix dollar ka ahayd iminka inay marayso ilaa toban dollar ay ku dhowdahay oo ay la-yihiin bagaadiid keena waayo deegaanka laga soo qaadaya wuu fog yahay waxaa laga soo qaadaa sidaad dareemaysid damalla xagare dhanaan dhaban dadka hadda ku hadhay magaalada gudaheeda degan biyaha sidee bay ku helaan iyagu hadda magaaladii lamada eego culayska ugu badani wuxuu ka jiraa dadkii soo guuray sidii loogu heli lahaa reerka yaalla aan dabeerkii biyaha halka ka qaadi jirayna u geyn karayn gaadhina meeshay joogaan tegi karayn oo ah hadduu doono dhul buuralaya sidii xaaladaas ayaaba kaga sii adagtan dadkii magaalada waxaad ba moodaa culayska ugu badan inuu dadkaa saaran yahay soo guuray marka maxaad rajaynaysaan hadda rajadu maxay wallaahi waxa la yidhaahdo qayladhaan baa la diray iyo waa la hadlay waxaan u malaynayaa qiimo ma samayso waxa qiimo sameeya in bilaa-aadamnimadu shaqayso oo laga war helo meesha xaaladi ka jirto si loo caawiyo kaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan xasan maxamuud oo ka mid a dadka deegaanka kulaal ee gobolka sool oo u warramayey waryahayga magaalada laascanood kana warramayey biyola-aan ka jirta deegaankaasi halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aad iyo aad ba mahadsan yihiin caashi iyo xuseen weli waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna waxaan gel- gelaynaa dhinacii ciyaaraha waxaa stuudiyaha igula sugan oo idaacaddan ila daadihinaya nuur xasan nuur nuur bakhaari nuurow eh, ciyaarihii champions leaga eh, yurub ayaa bilaabmay wareegii lix iyo tobnaad Eh, wareegiisa koowaad baa habeenka xalay ahayd fooda la isdaray marka eh, ciyaaro dabcan eh, kooxaha manchester united iyo paris saint germain iyo dhinaca kale kooxda roma ee dalka talyaaniga iyo kooxda borto ee dalka portugal ayaa isgalay marka bal waxaad noogu horumartaa ciyaarta b s g iyo manchester united Eh, sandero mahadsanta ciyaartaas ayaa ahayd tii eh, isha lagu hayay maadaama labada koox ay yihiin kooxo waaweyn waxaana ay ka dhacday garoonka old trafford ee ay ku ciyaarto kooxda manchester united Eh, maxamedo waxaan ogeyn in eh, ciyaarihii ugu dambeeyey sidii uu u yimid macallinkan kumeelgaarka ah oo isagu horeyba ka mid- us- ugu soo ciyaaray oo ciyaartooy hore u ahaa manchester united kooxdani cirkaas ayay ku socotay oo xitaa marnaba lagama badnin Een, koob iyo toban kulan uu ciyaaray toban kulan ayuu maaragtay badiyey marka waxaa la isdhahayay tolow ma sii wadi doonaa guulahaasi mise waa la hakin doonaa hase yeeshee waxaa dhacday in laga badiyey markii ugu horreysay macallinkan Ee, waxaana ciyaartaas ay ku dhammaatay bar- laba gool iyo eber oo ay ku badisay kooxda paris saint germain oo martina ku ahayd dalkaasi ingiriiska waana lugta koowaad ee is- maaragtay tartankan wareega lix iyo tobanka ee labadan kooxood lug kale ama is-arag kale ayaa u dhiman oo ka dhici doonta magaalada paris oo guri u ah kooxdan b s g ee dalka faransiiska Marka- Eh, waan gartay eh, ciyaarta dabcan eh, guriga wax lagu ciyaarayey eh, manchester united laba eber baa lagu hogaaminayay taas dabcan waa arrin ku adkaan doonta manchester united in markay faransiiska tagaan ay soo gudaan Eh, laakiin waxaan arkayay laacibkoodii weynaa ee ee reer faransiis paul pagbo oo eh, kaarhka cas loo taagay ha taasi waxay timid markii labada gool ay ay kala dhaliyeen eh, kimpebe iyo imbabe oo labaduba u ciyaara kooxda paris saint germain Eh, waxaana mooday in maaragtay cadaadis xoog leh uu saarnaa marka hore ayuu u qabay digniin mar kale ayuu khalad sameeyey bogba ciyaarta ayaana laga saaray daqiiqadii sagaal iyo siddeetanaad Eh, waxaa kaloo xusid mudnayd in eh, labada gool ee manchester united laga dhaliyey uu baasay ciyaaryahan angel di maria oo u dhashay dalka argentin una ciyaaray b s g oo horey ugu soo ciyaaray kooxda manchester united inta aanay ciyaarta bilaaban iyo inta lagu guda jiray labadaba taageerayaasha manchester oo ay horey isu yaqaaneen ayaa ku orinayay oo xitaa eh, mar uu koono soo laadayay waxaa lagu soo ganay dhallo iyo maaragtay caaga biyaha lagu cabo iyo marka markii uu goolasha maaragtay ay dhaliyeenna isna waa uu ka aarsado waa uu ku hor dabaaldegay marka eh, qayb ka mid ahaa xiisihii ciyaarta ayay iyana taasi ahayd Eh, dabcanna is arag kale ayaa jira waana ku adkaan doontaa mar haddii manchester gurigeeda loogaga badiyey in ay meel ka baxsan gurigeeda ay ku soo badiso eh, maxamedo waan gartay goorma ayaa kulankaa dambe u dhacay kulanka dambe waxaa u dhici doonaa eh, eh, maaragtay bisha soo socota eh, aan- eh, ma- aan idhaahda dhammaadka bishan aan ku guda Eh, jirna ee february February.
ha dhammaadkeeda ayuu dhici doonaa Een, ciyaarta kale haddii aan u gudubna roma iyo f c porto waxay ka dhacday magaalada roma Eh, waxaana ay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee roma Een, waxaana ciyaartani ka muuqday oo labada goolba dhaliyey ciyaaryahan sagaal iyo toban sano jir ah oo u dhashay dalka talyaaniga oo la yidhahdo nicolo zaniolo Eh, zaniolo maxamedu taariikh ayuu sameeyey xalay waxaan uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey oo talyaani ah oo da'diisu ay ka yartahay labaatan sano oo laba gool ka dhaliya tartan ka tirsan tartanada yurub Een, mar la weydiiyey waxa uu dareemay waxa uu yidhi ma filayn in aan laba gool dhalin doono marka lix daqiiqo gudahood eh, ayuuna ku dhaliyey labadaasi gool Eh, laakiin goolka ay boorto keentay oo ay dhaliyeen daqiiqadii sagaal iyo toddobaatanaad oo uu dhaliyay ciyaaryahan adrian lopez ayaa soo nooleeyay rajadooda oo haddii tartankan waxyaabaha uu xiisaha ku leeyahay ayaa ah in aad khatar geli karto haddii gurigaada gool lagaga dhaliyo marka boorto een, weli rajo ayay leedahay oo haddii ay garoonkeeda maaragtay een, magaaladaasi een, da- dalka portugal ay ku dhaliso hal gool rajo ayay leedahay een, in ay ka badan karto kooxda roma waan gartay ama laba gool iyo eber ayay kusoo baxdaa waan gartay ha goolkaas macno badan buu samaynayaa waana arrinta keentay in ay manchester united ay arrintu ku adkaan doonto marka ay baris tagaan ee, caawa ciyaaro kululoo kala dhacaya
aad iyo aad caawa waxaa dhacaya eh, laba ciyaarood waxaana ciyaartaasi eh, ka mid ah ciyaaraha dhici doona en, Ajax oo ka dhisan dalkaasi holland waxa ay martigelin doontaa kooxda tartanka difaacanaysa ee real madrid ee dalkaasi spain En, ciyaar kale waxay dhex mari doontaa kooxaha tottenham oo ingiriis ah iyo kooxda brushi dortmund oo ah koox ka dhisan dalkaasi Jarmalka.
jarmalka waan gartay aad baad umahadsantahay wixii faahfaahinana waan usoo gudbin doonaa dhegaystayaasheenna weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna ee, nurow dhinacii heesaha Eh, waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa hees aad iyo aad u macaan oo ay ku luuqayaan fanaaniinta maxamed nuur gariig iyo faadumo cali
waa ubax jacaylkuba egmada qiyaastiyo ogobay jalleecada indhahaaga buuxshe ma idlaado ma abaado lagamana adkayste ma idlaadoon ma aabaado lagamana adkayste dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe hahalaymin aaya
Orodyo ayamba adimiga isdhalshe Haddad tahay aqoon mida anagu anbili maaye Orodyo ayamba adimiga isdhalshe Haddad tahay aqoon mida anagu anbili maaye Ha irta hobin adiguna lama amar daraade Ha irta hobin adiguna lama amar daraade
heestaasi fanaaniinta faadumo axmed iyo maxamed nuur gariig ayaannu idinkaga tegaynaa idaacaddayda subaxnimo anigoo ah maxamed cabdiin nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abikar waxaan dhammaanta idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
nin asqaysan awga ambad laguma sheege inan ahay mid ooniyo awada haraad qaba nin asqaysan awga ambad laguma sheege inan ahay mid ooniyo awada haraad qaba ila aragtay kuna idhiye maya qoonsanaysa ila aragtay kuna idhiye maya qoonsanaysa dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay midna lama ilaawe midna lama This program has come to you from the voice of